aan ku bilowna taliyaha taliska ciidamada maraykanka ah ee africa generaal stephen thomson ayaa waxa uu sheegay in halista dhinaca amniga ee qaaradda africa ay sii kordhayso generaal thomson ayaa waxa uu sheegay in laba iyo tobankii bilood ee u dambeeyey ay korortay halista kooxda al-shabaab wuxuuna ku macneeyey sababaha arrintaasi ka dambeeya iyadoo aanay jirin cadaadis badan oo la saaray al-shabaab sannadkii lasoo dhaafay dhaqdhaaq la-aanta ciidamada amison xanuunka covid sagaal iyo toban iyo weliba qalalaasaha siyaasadeed ee ka jira soomaaliya wariyaha v o a ee batagonka carla pep ayaa waraysi gaara oo ay la yeelatay taliyaha waxay ugu horreyn weydiisay sababta ay u yaraadeen duqeymaha maraykanku uu fulin jiray oo sanad kii iminka dhammaaday ay hoos ugu dhacday toban jeer halka sanadkii labada kun iyo labaatankii ay ka ahayd toddobaatan iyo laba waxaa soo jeedinaya cabdixakiim maxamuud sharwac iyo zahar cabdi axmed
Um, well, uh, the the new administration has uh, come in and they've reevaluated uh, the conditions and the and why why we're doing the strikes and how we're doing.
hagaag maamul cusub ayaa yimi dib ayay u qiimeeyeen xaaladaha sababta aanu duqaynta u samaynayno iyo weliba sida aanu duqaynta u samaynayno qaar ka mida go'aanadaasi weli wuu eegayaa maamulka hadda joogaa waxaanan filayaa inay tahay inaad heshid ee go'aankaasi la dejiyey waan ogahay tan hadda inaan haysanno awoodihii aannu u baahnayn si aannu u ilaalinno ciidamada maraykanka ee afrika ku sugan taasina waxa ay noqotay lama huraan muhiimna ma ay ahayn tobankii ilaa iyo koob iyo tobankii bilood ee u dambeeyey balse haddii ay lagama maarmaan ay noqoto waannu haysannaa awooddii aannu u baahnayn waxaan filayaa in waxau maamulku isku dayayo inuu sameeyo uu wanaagsanaanayo islamarkaana uu awoodi doono inuu taageero waxa uu madaxweynuhu ka rabo militariga maraykanka ee dunidu inay sameeyaan waa taa waxa aan filaya inay socoto waana taxadar iyo shaqo laga fiirsaday balse ma aanan filayn inaan arko joojin ama ballaadhin hase yeeshee waxa aan filayay inaynu heli doonno in dhabbaha loo xaadho hannaanka ku aadan sida loo wadayo kumeelgaadhnimada waxaa jira habraacyo aynu ku tiirsanaan karno
markii ugu horreysay oo aan hadalnay waxaan wax kaa weydiiyey khatarta al-shabaab ee soomaaliya waxaadna ii sheegtay in khatartu ay intaasi ka badan tahay ayna sarrayso khatartu waxaad ii sheegtay intaasi ay sabab u ahayd kordhinta duqeymaha markii la arkay dhaqdhaqaaqooda haddaba maanta khatarta al-shabaab ay leedahay waa mid intee la eg
over about the last uh, eight to 12 months or so, the threat of Al Shabaab has increased. Uh, I think um, um, COVID certainly had an effect, uh, but emerging out of COVID, um, I think the threat has gone up.
waxaan aaminsanahay in halista al-shabaab ay korodhay siddeeddii ilaa iyo labiyo tobankii bilood ee u dambeeyey iyo wax la jira halista al-shabaab way korodhay waxaan filayaa covid inuu dhab ahaan saamayn ku yeeshay balse soo bixitaanka covid waxaan filayaa in halistu ay sare u kacday sida aad la socotana maamulkii hore waxa uu nagu sameeyey inaannu ka qaadno ciidamada maraykanka soomaaliya halkaasoo weli ay noo taallo isla shaqadii aannu halkaasi ka qabanaynay ee ahayd in lays hortaaga al-shabaab gacanta alqaacida ee ugu weyn ee ugu qaniisan islamarkaana ugu firfircoon dunida waxa ay halisi ku yihiin maraykanka iyo himilada dadka maraykanka hoggaankoogu waxa ay ku xukumaan kuwa taabacsan inay ku weeraraan dadka maraykanka meel kastoo ay ka helaan waxay la tahay inay waajib nagu tahay inaannu taasi run u qaadanno waananu u qaadannaa waxaana filayaa in halistaasi ay kordhayso sababtoo ah jiritaan la'aanta culays la dagaalanka argagixisada ah oo ka dhana al-shabaaba sannadihii u dambeeyey taasoo ka timi dhowr waxyaabood mid ka midi waa dhaqdhaqaaq la'aanta amisom mid kalena waa covid iyo kuwo kale mid kale waa xanafta siyaasadda iyo kala dhantaalka sida aad og tahay muddadii madaxweynuhoogu way dhammaatay waxaa jirta xanaf badan si loo helo in laysu dayo in la helo hogaamiye dowladeed oo la doorto marka waxaan filaya halista al-shabaab inay kordhayso haddii cadaadiiskuu kordhana ma soo dabaqaya al-shabaab waxa aan dareen ka qabaa inuu jirayo weerar muhiima oo al-shabaaba waxaynu aragnay qaraxyo ismidaamina oo ka dhacaya muqdisho labadii toddobaad ee u dambeeyey oo mid xaqiiqatan amiinada gaariga loo dhiga ahayd sidaa daraaddeed waxa aan filayaa inay fidayaan islamarkaana ay kordhayaan
there's a lot of dysfunction there, uh, friction going working through to try to get to a new election and get a new head of state elected. Uh, and so I think all of that is affecting um, the fight against Al Shabaab, and our own our own posture is also, also calculates into that. So I think the threat of Al Shabaab is growing.
sanadkii hore xilligan oo kale tobannaan ayaa dhulka ku sugnayd waan ognahay inay ka yaraayeen boqolaal wakhtigan wakhtigiisii waa sanadkii hore ma sidaas baa weli ma dalbateen ciidamo badan oo loo barbar dhigi karo khatarta Uh, so um, uh, what I've advised uh, the administration will stay between me and the administration's uh, leaders right now because those decisions are still um, uh, uh, we're still awaiting decisions on those uh, recommendations. But uh, what the last administration uh, required us to do is reposition our troops. Uh, we only we had only marka about- waxa uu ii sheegay maamulku waxa uu dhaxayn doonaa aniga iyo hogaamiyayaasha maamulka ee hadda sababtoo ah go'aanadani waa weli weli waxaanu ka sugaynaa go'aanno tala bixinahan balse waxa uu maamulkii hore naga rabay inaannu qabanno waxa uu ahaa inaannu ciidamada meel kala geyno waxaannu ku haysanay siddeed boqol ilaa iyo siddeed boqol iyo konton askari soomaaliya xilligaasi waxaana la sheegay in aanu ka saarno ciidamada soomaaliya waxay ku sugan yihiin saldhigyo gobolka ah waananu safarnaa si aannu u shaqayno marka cidda u joogta soomaaliya si maalinla ah waxay ka yidh yihiin boqol marka tiradayadu waa ay korodhaa marka aannu ka shaqaynayno dhowr waxyaabood oo aannu kala shaqaynayno soomaaliya iyo amisom waxaannu leenahay laba howlaha hadda ka socda soomaaliya marka tiradayadu way kordhaysaa sidaasi ayay ahaanaysaa muddo kadibna hoos ayay u dhacaysaa mar kale wax ka yara boqol waa nooca tirada sugan ee dowladda uh, partners. We have two of these um, engagements going on right now in Somalia, uh, and uh, so our numbers go up uh, and they stay that way for a while, and then they go down to again something less than 100 is sort of the steady state number.
sidee taasi u saameynaysaa howlgalka Um, well, I think that um, we are uh, working hard to get our tasks done. I think that uh, there's uh, more effective and efficient ways uh, to do that. We provide those recommendations Hagaag, to the Secretary.
waxaan filayaa inaannu u shaqaynayno si adag oo aannu shaqada u qabanayno waxaan filayaa inay jiraan hannaan aad waxtaru leh una shaqaynaya oo aannu taasi u qaban karno waxaannu talooyin kaasi siinaa xogayaha difaaca waxa aannuna sugaynaa go'aankooda balse waxaannu si joogto ah u raadinaa dariiqooyin aannu ku kobcinayno waxaannu halkaasi ka qabanayno Uh, but we're uh, we're um, constantly looking for ways to improve what we're doing there.
su-aasheeda ugu dambaysay soomaaliya su-aale ayaa ka yimid tababarka danab ee bishii hore oktoobar weli ciidamada danab ma tababaraan maraykanka muxuu ahaa natiijada dib u eegista tababarkaasi Yeah, we, we still are training uh, the DNAB, and for, for your audience that may not know what the DNAB is, the DNAB is stands for Lightning uh, Battalion, DNAB Battalion, uh, and it um, they're a special light infantry formation, advanced infantry battalion, uh, and uh, we're training them, and uh, they're our, our uh, counterterrorism partner uh, there. And so Tababarka there's- ciidamada ugu fiican. Ha, I hesitate to use the weli waannu word tababarnaa danab elite, ogaalkaagana waxaa laga yaabaa inaan la ogeyn waxa ay danab tahay danab waxay u taagan tahay guuto bidhaamin ah guutada danab isla mar ahaantaana waxaa jira iftiimin gaar ah oo ah samaynta ciidamo dhulka ah oo horumarsan guuto dhulka ah waannu tababaraynaa islamarkaana waa garabkayaga la dagaalanka argagixisada ee halkaasi jooga sidaa daraaddeed waa noocaas waxa aan iska dhowrayaa inaan adeegsado kelmadda ugu wanaagsan balse waa kuwa safka hore kaga jira howlgallada ciidamada qaranka ee soomaaliya welina waannu tababaraynaa welina waannu dhisaynaa danab taasi way yara gaabisay wax yar waxaananu raadinaynaa dariiqooyin aannu ku kordhinno balse weli waan la shaqaynaynaa danab waxaana uu ahaa barnaamij midho dhalay dadka soomaalidu waxay u hayaan danaba tixgelin aad u sarraysa waxaana laga yaabaa inay qabanayaan waxa u eeg inay ku socdaan boqolkiiba konton howlgallada soomaaliya ee y n a b ay ku lug leedahay waa ciidan aad u yar keliya ilaa iyo kun iyo shan boqol oo askari and um, we're looking for ways to accelerate that. But we're still working with the Danab, and it's a, it's been a successful program. Uh, the Somali people hold the Danab in very high regard, uh, and uh, they are probably doing probably something like approaching 50 percent. Uh, the Somalis operations that Danab are involved in, and they're a very small force, uh, only about 1,500 troops.
hal su-aal ah oo ah tan ugu dambaysa geeska afrika ethoobiya qaramada midoobay waxay ka digaysaa colaadda sii xoogaysanaysa muddo bilo ah waxayna ka walaacsan tahay in haddii uu si buuxda u qarxa dagaal sokeeye ay taasi khatar gelin karto dhammaan baxasiloonida guud ahaan geeska afrika ma nala wadaagi kartaa aragtidiinna walaacan sideed u aragtaan walaacan Yes, I do share those concerns uh, with regards to Ethiopia. So Ethiopia has been, you know, they're the second largest uh, country in Africa. Uh, they've been a, a powerhouse economically and security-wise in East Africa for decades, and uh, they're they're what uh, America has referred to as an anchor state.
haa waan la wadaagay dareenkaasi aanoo tixgelinaya etoobiya marka etoobiya waxay ahayd waad og tahay waa dalka labaad ee ugu weyn afrika waxay xarun u ahaayeen dhaqaale ahaan iyo ammaan ahaanba bariga afrika tobannaan sannadood waxay ahaayeen waxa uu maraykanku u yaqaanay dalkii codbaahiyaha ahaa si kastaba ahaatee dagaalka sokeeye ayaa beegsigoodii daaciyey dagaalkan u dhexeeya dowladda iyo tigrayga hadda ma aha dal codbaahiye ah sababtoo ah daacsanaantooda marka waxaan filayaa oo aanu aada u rabnaa inaannu aragno etoobiya oo ka shaqaynaysa isfaham waayadan islamarkaana gaadha qaraar nabadeed xaaladda waa la dejiyey dhowrkii toddobaad ee u dambeeyey wayna yar degtay mid ka yar muhiimsan siday ahayd ka hor ciiddii kirismaska marka haa waannu ka warwarnay etoobiya etoobiya muhiim ayay u tahay xasiloonnida guud ee geeska afrika marka waxaannu rabnaa inaannu aragno etoobiya oo uga gudubta dhibaatadan jid nabadeed So uh, we want to see Ethiopia work through this uh, problem in a peaceful way.
kuwaasina waxay ahaayeen cabdixakiim maxamuud sharwac iyo zahra cabdi axmed oo noo soo koobayay waraysigii ay weriyaha v o a carla bab ay la yeelatay taliyaha taliska ciidamada maraykanka africa generaal stephen townson